بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو الدرس الثالث عشر ودرس يسلحيتمناد من دروس أصول الثلاثة waxaanu ku dhex jirnay fasalka ugu dambeeyey oo ahaa alsl الthani macrifaة الnabiy slى اllahu alayh wali wasalam qaala sheikhu raximah اllahu tacaala markuu hijradii ka soo sheekeeyey ayuu waxau yihi falama istaqara bاlmadina falama istaqara bاlmadinati amara bbaqiyaة sharaa'ic اlإslam mil الzakati wالsawm wاlxaj wاljihaad واlأdاn واlأmr bالmacruf والnahي عan الmunkar وغayr dalika min شharaac اlam min sharaa'ic الإslam halkan waxau yihi shiku raximah الlahu tacala wuxuu inoo soo sheegay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam saddex iyo labaatankii sano oo nubuwada ah toban sano inuu tawxiidka ugu yeeraayo maka kabacdi in la dheelmiyey oo waxa weeye samada la geeyey salaad in lagu soo waajibiyey saddex sano inuu ku tukanayo maka kabacdi markaa hijrada in la amray inuu soo hijroodo madiino yimid sharaa'icda islaamka oo dhan marka salaada iyo tawxiidka maahee wax kale lama waajibin ilaa madiine uu nebigu yimid oo istiqraar uu helay oo waxa weye markaa dowladdii islaamku halkaas ay ku xasishay marka falamaa goortii istaqara uu sugnaaday oo waxa weye istiqraarku waa inaad meel ku nagaatid oo ku sugnaatid oo nabadgelyo hesho bilmadiina madiina madiina almunawara amara wuxuu amray markaa nebigu calayhi salaatu salaam ilaahayna amray inuu dadka gaarsiiyo bibaqiyati wixii ka soo haray salaadii iyo tawxiidkii oo sharaa'ic ilislaam ah sharaa'ic ilislaamka tusaale azakaa baa ka mid ah waxaa ka mid a alsawm waxaa ka mid a alxaj waxaa ka mid a aljihaad waxaa ka mid a adaankii waxaa ka mid a alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar wakayri dalika min sharaa'ic alislaam xijaabkii dumarkaa ka mid a wax walba khamrigii oo la xarimay wax walba oo ama la xarimay ama la xalaaleeyey waxa weeye halkaas madiino ayaa lagu sameyey oo waxa weeye lagu hirgeliyey qaala sheekh cuthaymiin raximah llahu tacaala waxa uu yihi yaquulu lmualif raximah llahu tacaala lama istaqara e annabiyu sala allahu calayh wasalam fi lmadiina markuu madiino ku sugnaaday oo waxa weeye madiino uu yimid ayaa waxuu amray sharaacidii islaamka qala shekh cuthaymin wuxuu yihi wadalika anahu fii maka dacaa ila tawxiid nebigu tawxiidku ugu yeerayo dadka cashara siniin uma bacda dalika furidat calayhi salawaat alkhams shanta salaadood baa lagu waajibiyey fii makka uma haajara ila almadiina madiina usoo haajara walam tufrad calayhi azakaa sakadii wadan weli la waajibin wala alsawm sawm aan la waajibin wala alxaji xajkii aan la waajibin walaa gayrihi min sharaaci alislaam wax la waajibiyay iyadoo aan jirin ayaa waxa weeye halkaas nabiga calayhi salaatu salaam uu yimid sheikhu wuxuu yidhi marka sheekh cuthaymiin daahirka kalaamka waxaa laga fahmayaa zakada in lagu waajibiyey furidat lam tufrad aslan ana azakaat furidat aslan wa tafsiila fi lmadiina taasaa laga fahmayaa kalaamka shiikha laakiin culamada qaar baa waxay ku tageen zakada asalkeeda waxaa lagu waajibiyey oo maka laakiin tafsiilkeeda iyo noocay noqonayso iyo qaabka loo bixinayo iyo hirgelinteeda ayaa madiino ahayd culamada qaar baa saa ku tegey adimayna daliishadeenoo waxay daliishadeen aayadda qur-aankaa fi suurati alancaam ilaah uu yidhi wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi markii beerihii iyo laga sheekeynayo marka waxay dhahdeen madiina waxay kusoo degtay maka suuradda markay kusoo degtay bay dhaheen waa makiya sidoo kale suuradaha makiga waxaa ka mid a oo zakadii sheegay waaladiina fii amwaalihim xaqun macluum lisaa'ili waalmaxruum waa zakadii bay leehay laakiin sadaqadana waa noqon kartaa oo caadigaa calaa kulli xaal sida mashhuurka culammada qaarba ha ku tageene sida mashhuurka ah oo caamkaa sakada waxaa lagu waajibiyey in dadka laga qaado oo la caddeeyo waxaa lagu waajibiyey madiina waka waa taa la yskuma hayo laakiin ma dhacday oo waxa weeye aayadaha ma laga fahmaya weeye sidoo kale jamaacada iyo jumcada salaadii ha lagu waajibiyey maka laakiin jumcada laftigeeda waxaa lagu waajibiyey iyo jamaacadaba in waxa weeye waajib ay tahay waxaa lagu waajibiyey sida daahirka oo laga fahmayo waxa weeye madiina leanna sheekh cuthaymiin wuxuu yidhi wadalika aladaan waاljumca adaanka jamaacada loo adimayay iyo jumcadaba adaanku sababta loo keenayba wuxuu ahaa jamaacada in la isku tambiihiyo oo la isugu yeero sidaa daraaddeed marka waxaa laga fahmayaa iyada laftigeeda inaan jumcadii lagu waajibiyey madiina ayaa laga fahmaya waa markii jamaacada loo yeeray waxaana la waajibiyey sanadkii labaad fi sanati athaaniya ayaa adaankii la waajibiyey wa ama alzakaa waasiyaam waxaa iyagana la waajibiyey faqad furidat waxaa la waajibiyey fi sanati athaaniya sanadkii labaad min alhijra oo adaanka iyo waxa weye maaragtay sekada iyo soonka iyo isku sanad bay ahaayeen wa ama alxaj xajka isaga waxaa la waajibiyey sanadkii sagaalaad sababta isaga marka loo dibdhigay waxay ahayd liannahu maka ayaa loo xajin lahaa makana mushrikiin baa haystay sanadkii sideedaad markii la furtay oo fatxa maka ay noqotay ayaa markaa kabacdi la waajibiyey oo waxa weeye ay noqotay beled islaama ayaa la waajibiyey in loo xajiyo wakadalika alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar amarka in la is-amro oo nahyiga la yska nahyiyo waxa weeye iyadana waxaa lagu waajibiyey madiina oo nebigu meelo badan uu kaga hadlay man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi gacantiisa ha ku dooriyo fain lam yastadc fabilisaani fain lam yastadc fabiqalbihi wadalika alcadu fi liimaan lanna waa amar wey nebigu waa amray ilahayna waa amar kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cani ilmunkar waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani ilmunkar adilo badan baa ku sugnaatay oo kusoo aroortay in waxa weeye lou isku waajibiyey almru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar madiina ayayna arintaasi ahayd qaala sheikhu raxima ullahu tacaala waxa uu yidhi akhada calaa haada cashara siniin toban sano ayay arrintaas qaadatay oo nebiga calayhi salaatu asalaam madiina ayuu yimid toban sano ayuu joogay kabacdina wa bacdaha toban sano kabacdina tuwafiya waa la oofsaday nebiga calayhi salaatu asalaam salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh nebiguina waa dhintay oo ilaahay baa oofsaday waka qaala sheekh cuseymin waxau yidhi akhada ay annabiyu sala alla slam cashara siniin bacda hijratihi toban sano ayuu madiino ku sugnaa oo dadkii diinta baray falama akmala allahu markuu ilaahay dhammaystiray bihi diina diintii wa atama bihi anicma nicmadiina u dhammaystiray cala almu'miniin mu'miniintii ikhtaarahu allahu subxaanahu watacala lijiwaarih ilaahay baa marka u doortay xaggiisa inuu waxa weye ila rafiiqi laclaa birafiiqi laclaa waka sida inuu ka mid noqdo min alnabiyiina waasidiiqiina waashuhada wasaalixiin waxaasana ulaaika rafiiqa dadkii wanaagsanaa jannada jannat alfirdows alaclaa kor in loo qaado ayaa ilaahay u doortay oo waxa weeye adduunka laga kaxeeyo waxa uu ku bilaabmay nebiga calayhi salaatu wasalaam xanuunkii markaa fii aakhiri shahri safar bishii shahri safar ayuu ku bilaabmay wa awal iyo waxa weeye shahru rabiici alawalna bilowgeedii fa kharaja ila annaasi maalin buu dadka ku soo baxay isagoo weliba madaxa aada u xanuunayo oo maro ku xiray oo aada madaxa u haya fasacida almimbar mimbarka ayuu fuuray wuxuu ogeysiinaya dadka inay geeridiisii timid fatashahada waxa weeye waa ashahaatay wa kaana awal maa takalama bihi bacda dalik markuu dhameeyey oo waxa weeye ayuu marka ilaahay istikfaar istakfara wuxuu u dembi dhaaf dalbay wuxuu u dembi dhaaf dalbay lishuhadaa shuhadaa uxud raggii uxud lagu dilay ayuu ilaahay dembi dhaaf u weydiiyey oo waxa weeye rabbi uu uga berya ilaahay inuu u dembi dhaafo uma qaala waxau yidhi marka waa kan macalshaahidka marka ina cabdan min cibaadi illaahi addoon addoommada ilaahay ka mid a khayarahu allahu ayaa alla wuxuu door kala doorransiiyey bayna addunyaa wa bayna maa cindahu ay addunya waalaakhira ayaa la kala doorransiiyey adduunyada inaad joogtid oo weligaa noolaatid oo boqor lagaa dhigo oo mulki laguu dhiibo oo adduunyada o dhan laguu dhiibo iyo inaad ilaahay xaggi oo lagu oofsado labadaa kala dooraa leyi fakhtaara waxa uu doortay markaas maa cinda allahi marka cabdan min cibaadi illahi uu leeyahay nebigu isagaa naftiisa isku jeeda fafahimaha abu bakr abubakr baa fahmay radia allahu canhu wabaka fabaka waa ooyey wa qaala waxa uu yidhi biabii anta wa ummi nufdiika waxaan kugu furanaynaa biaabaa'ina wa ummahaatina wa abnaa'ina wa anfusina wa amwaalina rasuulka ilahay waa naga tegey annagana dooro faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam calaa rislika ya abubakr abubakarow waxa weeye calaa rislika ya ababakr ababakarow isdeji adduunyo joogi maye ilaahay xaggii baan doortay isdeji uma qaala waxa uu yidhi abubakru markaas sabirsiinayaayo dejinayaayo xasilinaya nebigu waxa uu yidhi ina amana annaasi marka ninka iigu abaal badan dadka calaya dushayda waxa weeye fii suxbatihi saaxiibnimadiisii wa maalihi iyo maalkiisa waa abubakar wey walow kuntu mutakhidan khaliila hayra rabbii haddaan cid khaliil ka dhiganayo ilaahay mooye cid kalean khaliil ka dhiganayo latakhadtu abaabakrin khaliila khulladu waa maxabada midda ugu saraysa wey watakhada allahu ibraahima khaliila ilaahay baana nebigana khaliil ka dhigtayo xadiid baa ku sugnaaday ina allaha itakhadanii khaliila walaakin khullat lislaam laakiin kalgacaylkii iyo mawadadii oo mawadatuh jacaylkii islaamka iyo waxa wanaagaas ayaa waxa weeye aan naga dhexeeya akhrajahu imaam bukhaariy ayaa wariyey halkaa marka waxaynu ka garanay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu isagu doortay inta la kala dooransiiyey ayuu ilaahay xaggi doortay wa amara abaabakar markaasuu abaabakar wuxuu amray saxaabadu waxay yidhahdeen intooda kale ma fahmin abubakar waxay yidhahdeen maxaa ka ohaysiinay addoon ilaahay xaggi doortay ma ay fahmin in badan laakiin markii dambe ogaadeen abubakar inuu ugu cilmi badnaa oo nebigana ugu aqoon badnaa waamara abaabakr abubakr buu amray an yusallii binnaasi imaam buu ka dhigay waka meelaha loo deliishaday ka mid tahay abubakr khilaafadiisii nebigaabuu ummadda u dhiibay waka walamaa kaana yowma lsniin maalintii isniin markay ahayd athaani cashar laba iyo tobankii rabiic lawal ama saddex iyo tobankii oo min shahri rabiic lawala oo sanadku ahaa alxaadiya cashara min alhijra sanadku uu koob iyo tobankii la galay hijrada ikhtaarahu allahu subxaanah wa tacaala ilaahay waxa u doortay jawaarahu waa la oofsaday nebiga calayhi salaatu wasalaam biyo ayaa agtiisa yiilay halkaasuu hadda biyaha gacanta gelinayay markaasuu wejiga marsanayay oo wuxuu dhahaya laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraat geeridu waxay leedahay sakaraadku waxa uu leeyahay geeridu waxay leedahay sakaraad kulul bay leedahay kabacdi markaas indhihiisii ayaa kor aaday samada ayuu eegay wa qaala markaasu isagoo samada eegayo waxa uu yidhi intuu cadayday sidii axaadiista cadaystay cabdiraxmaan ibni abibakar baa usoo galay oo caday qoyan wata caaisha dhabteeduu nebigu saa ugu jiifay oo caaishaa madaxa saa u haysay oo dhabteedu ku jiiftay markaasay cadaygii isagoo isha la raacaya aragtay markaasay tiri ma kaaga qaadaa kaasuu ishaaray nebigu ma hadli kari markaasuu waxa weye cadaygii uga qaadayo inta u jebisay oo u calalisay bay nebiga afka u gelisay wuu ku cadayday markuu si fiican u cadayday buu samada eegay oo farka kor u taagay oo yidhi ila arafiiqi laclaa allaahuma fi rafiiqi laclaa ilaahyo waxaan doortay kor baan doortay iyo dadkii wanaagsanaa fa tuwufiya dalika alyowm maalintaasaa nebiga la oofsaday waana dhintay nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam dadkii waa wareereen oo dhibaata dhacday oo qaar badan baaba waxay yidhahdeen nebiga ma dhiman oo rumaysan kari waayey ilaa la yidhi cumar intuu seef qaatay wuxuu yidhi qofkii yidhahda nebiga waa dhintay waaba seeftaasaan qoorta kaga goynaya oo waxa weeye dadkii uu hor istaagay abubakar waa maqnaadaa la yidhioo markaa nebigu naftu ka dhacayso waxa uu jiray baa la yidhi dan buu ku maqnaayo meel mad madiine maaragtay agaarkeeda ahoo xaafadaha sare ayuu jiray xilligaa marka nebigu naftu ka dhacayso wuu yimid markuu yimid ayuu wuxuu yimid dadkii oo masaajidka dhooban oo cumar uu leeyahay qofkii yidhaahda nebi maxamed waa dhintay waa dilaya ha waxa weeye wuu soo noqonaya sidii muusa waxa weeye sacqigu markuu ku dhacay uu u suuxo u soo noqday buu isma soo noqonaya xubbigii iyo kalkacaylkii uu qabayba inta ka tambatay buu wuxuu rumaysan karaa qalbigiisi geli weeya nebigu waa dhinta waka saxaabadii dhanna way iska ooyayaan halkaanay fadhiyaan oo waxa weye aada iyo aada murug ayaa dhacday abubakar baa yimid guriguu galay caaisha waxa weeye gurigii caaisha nebiga ku dhintay saasuu maradii wejiga uga qaaday uu arkay inuu nebigu dhintay intuu dhunkaday buu wuxuu yidhi dhibta xayan wa mayitan waad caraf badnaatay waad wanaagsanaatay nolol iyo geeriba uma kharaja waa soo baxay wuxuu yimid masaajidkii cumarow fariisa buu yidhi ilaahay buu waxa weeye ammaanay oo waxa weeye tashahud buu sameeyey wa asnaa calayhi uma qaala waxau yidhi amaa bacdu intaa ka bacdi miya dadkii buu la hadlay faina man kaana yacbudu muxammadan war qofkii nebi maxamed caabudayayow faina muxammadan qad maat moxamed waa dhintay waman kaana yacbud allaha qofkii ilaahay caabudayeyna faina allaha xayun laa yamuut ilaahay waa xayi aan dhiman oon dhimanaynin oo baaqi ah uma qara'a waxau akhriy wma muxamadu ila rasuulu qad khalat min qablihi اrusul afa in maata ow qutila اnqalabtum cla acqaabikum allahu akbar fii suurati ali cimraan waxau yidhi ilaahay wmaa muxamadun maalintii uxud bay soo degtay markii la yidhi moxamed waa la dilay oo ay dadkii wareereen markaasaa waxaa la yihi wamaa muxamedun moxamed ma aha ilaa rasuulun rasuul un weeye qad khalat ay tagtay oo horay u dhinteen min qablihi rusul rusul horaa la dilay oo dhintay oo waxa weeye ka horraysay afa in maata hadduu dhinto ow qutila ama la dilo inqalabtum calaa acqaabikum magaaloobaysa waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadur llaha shaya waa waciid weeye iyo good maxaad u wareereysaan baa leyi nebi maxamed kole maalin buu dhimanayaa ee waxa weeye ilaahay ka baqa oo waxa weeye diinta ilaahay raac baa ka bacdina ilaahay aayad kale aayaddii kale u akhriyay innaka mayitun adigu mayd baa tahay waa dhimanaysa wa inahum iyaguna mayituuna waa dhimanayaan uma inakum yowma alqiyaamati cinda rabbikum takhtasimuun adiga waa dhimanaysa iyaguna waa dhimanaya kuwan hadda kula dooday oo ku haysta oo waxa weeye diinta kugu haysta iyaguna waa dhimanayaan adna waa dhimanaysaa haddaba halkaas ayaa marka saxaabadii miyirsadeen oo cumar bin khadaab fariisto wuxuu yidhi maanta aayaddaa waxaad moodaaba wamaa muxamedun ilaa rasuul inayba maanta soo degtay oo ana maanta ka hor maqal waa aayadihi weligood akrin jireen laakiin amigii baa ka tira batay iyo naxdintii weyn fashtada bukaa marka oohintiibaa sii badatay oo dadkii aad bay usii booyeen markay garteen inuu nebigii dhintay oo abubakar u caddeeyey nebigu waa la dhaqay markaas ka bacdii gurigiisa isagoo dharkiisii saaran yahay oo aan dharkiisii laga bixin oo qabay ayaa lagu dhaqay uma kufina waa la kafnay bialaaati ahwaabin saddex marobaa lagu kafnay oo biidin cadcad oo saxuuriya meesha lagu sameeyey sida caaisha weris laysa fiiha qamiisun walaa cimaama qamiis iyo cimaamatoodna kuma jirin dadkiina waa ku tukadeen salaatuljanaaza qof qof baa loogu tukaday imaam looma samaynin uma ka bacdi markaa lama aasi nebiga calayhi salaatu wasalaame waxa weeye saxaabadii isla markiiba waa fariisteen amiir bay doorteen abubakar baa khilaafadii loo dhiibay oo waxa weeye hogaamiye ayaa la sameeyey abubakar ayaa khilaafadii loo dhiibay isla markiiba si aan maaragtay fawdo iyo khilaaf u dhicin uma dufina waa la xabaalay leylata alarbica maalintii arbicadii hameenkii arbicadu soo gelaysay oo nebigu hameenkii galabnimadii markuu dhintay isniinta ha- talaadadii waa yimid arbacadiiba marka alla xabaalay hameenkii markay soo gelaysay waa kaa bacda an tamat waxa weeye ee mubaayacatu abu abubakr radi allahu canhu khaliifa markii lala baayactamay min bacdi dalik waa kaa halkaas ayaa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu xabaalay gurigiisii baa lagu xabaalay lagama bixin waayo halkaas ayaa waxa weeye lagu xabaalay waxaa halkaa loogu xabaalay oo laga baqayay in dadku ay hadhow ka dhigtaan waxa weeye eh, ay wax kale ka dhigtaan baa la diiday si aynan marka dadkii uga dhigan eh, qabrigiisa iyo ugu soo noqnoqon ayaa halkaa waxaa lagu xabaalay gurigiisa gudihiisa qaala sheikhu wuxuu yihi wadiinuhu baaqin diintiisii waa baaqin nabigu waa dhintay lakin diintiisii waa baaqi wadiinuhu diintiisii baaqin waa jirta wahaadaa diinuhu tanna waa diintiisii oo waxa weeye tan aynu maanta akriyayno waa diintiisii wahaadaa diinuhu diintiisiina waatan aynu akriyayno oo waxa weeye maanta aynu wadnana waa diintiisii buu yihi sheikhu raximah allahu tacaala sababtu waxa weeye in la ogaado nabiga calayhi salaatu qaala sheikhu wuxuu yidhi wahaadaa diinuhu tani waa diintiisii aynu akriyayno waa diintiisii macnaha diintiisii waatan laakiin nebiga hadduu dhintay ma aha diintiisii inay baaba'day wahada wadiinuhu baaqin buu yidhi wahada diinuhu tanna waa diintiisii laa khayra khayr ma jiro ilaa dalla ilaa dalla alummata calayhi khayr hadduu jiro ummaddiisa wuu tusiyey walaa shara sharna ma jiro ilaa haddii uu jiro xadaraha waa ka digay ummadda waa uga digay xadaraha waa uga digay xadaraha minhu ay sharkaas ummadda waa uga digay marka laa khayra khayr ma jiro ilaa dalla alummata calayhi ummadda wuu tusiyey wixii khayra oo ilaahay loogu dhowaanayo walaa shara sharna ma jiro haddii uu jiraba ilaa xadaraha minhu waa uga digay ummadda waalkhayru aladii dalla calayhi khayrkii uu ummadda tusiyey waxa ugu weyn oo ugu horeeya oo ugu fiican waa meeshuu horay inooga yidhi waa acdamu tawxiidi wa acdamu maa amara allahu bihi tawxiid baynu soo maray marka waalkhayru aladii dalla calayhi ummadda khayrka uu tusiyey waxa ugu weyn oo ugu horeeya altawxiidu tawxiidka wey iyo wa jamiicu say u dhan yihiin dhammaan maa yuxibuhu allahu wayardaa wax walba oo ilaahay uu jecel yahay oo ka raali yahay washaru aladii xadara minhu sharkii uu nebigu ka digay oo waxa weye ummadda uga digayna waxa weeye ashirku shirkiga wey ha wa ashirku wa jamiicu iyo dhammaan maa yakrahuhu allahu wixii alla uu karaahsanayo wayaabaahu uu diiday bacatahu allahu alla waa soo diray nebi moxamed ila annaasi dadku u soo diray kaafatan dhammaan dadka oo dhan ayaa loo soo diray say u dhan yihiin waftarada allahu alla wuxuu ku waajibiyey dadkii daacatahu inay adeecaan nebi maxamed la adeeco calaa jamiici athaqalayni kuwa la cusleeyey oo dhan hiqalku waa culays kuwa la la cusleeyey oo dhan aljinnu waa jinniga kuwa la cusleeyey waalinsu waa insiga waa kuwa takaaliifta la saaray wey xoolaha iyo takaaliif lama saarin laakiin jinniga iyo insiga takaaliif baa la saaro cibaada laga rabaa oo lala xisaabtamaya wadaliilu qowluhu tacaala baa daliilu ah qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica qul waxaa ku dhahdaa nebi maxamedow yaa ayuha annaasu dadow saa u dhantihiin innii anigu rasuuluullaahi ilaykum jamiicaa rasuul waxa weeye aniga rasuulla iikiin soo daray baan ahay dhammaantiinsaad u dhantihiin cid keliya oo gaara la iima soo dirin marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu u soo diray dadka oo dhan bal jinni iyo insiba waa loo soo diray qaala sheekh cuthaymiin raximah llahu tacaala waxa uu yidhi wa fii hadihi alaaya daliilun aayaddan daliil baa ku sugan calaa ana muxamada sala allahu calayh wasalam rasuulu llahi rasuulka ilaah inuu yahay ila annaasi jamiican dadka oo dhan kulli wa ana aladii arsalahu allihii soo diray oo waxa weeye boqortooyada samawaadka iyo dhulkaba leh inuu u soo diray dadka oo dhan ayay daliil u tahay waxaana soo diray allah subxaanah wa tacaala qul yaa ayuha nnaasu innii rasuulu llah ilaykum jamiica waka allihii wax walba nooleynayay oo wax walba dilayay oo wax walba abuuray allahaas ayaa soo diray aayad kale xataa waxaa laynagu amray inaynu rumayno haada alnabiy alummiy inaynu nebigan waxa weeye rumayno oo aynu raacno oynu dabagalno ayaa layna amray marka hidaaya iyo wanaag ayuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu la yimi hidaayat lirshaad wanaagii o dhan bu inoo caddeeyey xaq iyo baatilkuu inoo kala caddeeyey jinni iyo insina waa loo soo diray fa waa sugnaatay inay jinnigu xataa dhagaysteen waid sarafnaa ilayka nafara min aljin yastamicuuna alqur'aana buu yidhi ilaahay koox baa ilaahay soo diray jinniya nebiga u yimaadeen oo qur-aanka akrinaya way dhegaysteen markay dhagaysteenna waa rumeeyeen kabacdina intay gadoomeen ayay dadkoodii u digeen yaa qowmana inaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa diintii nebi muusey rumaysnaayeen kabacdina marka jinniguna gaalo iyo islaamba waa leeyihiin oo waxa weeye adilada ayaa cadaysay qaala sheikhu raximah llahu tacala waxauu yidhi waakmala allahu bihi diin markuu ka soo baxay nebiga calayhi salatu wasalaam dhimashadiisii iyo waxa weeye maaragtay inuu nebigii dhintay iyo inuu maaragtay diintiisii ay baaqi tahay ayuu waxauu yidhi waakmala allahu alla wuxuu dhammaystiray bihi diina diintii nebi maxamed uu ku soo dejiyey alla waa dhammaystiray wadaliilu qowluhu inay diintaani kaamil tahay oon waxba ka dhimanayna waxaa daliil u ah qowluhu tacaala alyawma maanta carafa ayuu nebigu taagnaa waa xajat lwadaac waa xajkii wey alyawma maanta akmaltu amase culma waxa waa yowma naxri oo maalinta naxriga labadaba oo sida cabdullaahi ibnu mascuud uu leeyahay macnaha waxay kusoo degtay dhagax tuurashada markuu nebigu taagnaa calaa kulli xaal waa maalintii xajkay soo degtay ama ha noqoto yowma carafa ama ha noqoto maalintii tobnaad ciidee alyowma maantaan akmaltu dhammaystiray lakum idinka diinakum diintiinii ay hadda lakum waxa loo jeedaa ay idinka muslimiinta wa atmamtu waxaan idinku dhammaystiray calaykum dushiina nicmatii nicmadaydii wanaag baa idin galay wa radiitu waxaan idinkaga raalli noqday lakum idinka alislaama islaamnimo ayaan diinan inaad diin ka dhigataan idinkaga raalli noqday diin kale marka ha yeelanina waka qaala shekh cusaymin raxima llahu tacala waxa yidhi ay ana diinahu sala allahu calay wasalam diintii uu nebi maxamed la yimid waa baaqin ilaa yowmi alqiyaama ma ilaa qiyaamahay jiraysaa falamaa tuwufiya rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam markii nebiga la oofsaday ilaa waqad tamat diintaani way dhammaystirantayoo diin dhammaystiran wax walba wixii dadku u baahnaayeen ayuu nebigu u caddeeyey oo ilahay kusoo dejiyey xataa qaala abu dari ilaa uu abu dari ka yidhi abu dari alkhafaari ayaa waxa uu yidhi maa taraka nabiyu sala allahu calayh wasalam qaa'iran shimbir yuqallibu janaaxayhi fi asamaa hadduu jiro xataa shimbir samada duulaya ilaa dakara lanaa cilman cilmi ilaa dakara lanaa minhu cilman cilmi buu nooga sheegayoo waxa weeye inuu ilaahay caabudaayo oo waatay aayaddiiba dee ku soo degtay waxa weeye wain min shayin ilaa yusabixu bixamdih walakin laa tafqahuna tasbiixahum imaamu axmed ayaa warinaya keyrka waana xadiis saxiixa waka marka abu dari waxa uu leeyahay saxaabiga nebigu wax walba cilmibuu nooga sheegay waxba noogama tegin wa qaala rajulu min almushrikiin niman mush- nin mushrikiinta ka mid ahbaa waxa uu ku yidhi ee lisalmaan alfarisiba waxa uu ku yidhi callamakum nabiyukum nabigiina waa ida baray xata alkhala xata alkhala macnaha ay alkhala sida aadaab al- waxa weeye ee qadaa alxaaj musqusha sida loo gelayo aw istijadi waxa uu ida baray nebigu qaala waxa uu yidhi nacam haa laqad nahaana waa naga nahyey an nastaqbila alqibla qiblada inaan la qaabilno biqaa'idin aw bawlin kaadi iyo saxara inaan la qaabilno waa naga ka nahyey ha ow an nastanji biaqala min alaaati axjaar saddex dhagax wax ka yar inaan ku istijoodno waa nala ka nahyey waxaa kaloo nala ka nahyey an nastanji inaan ku istijoodno bilyamiini gacanta midigta aw an nastanjii birajiicin saalada xoolaha aw cadmin ama lafaha bukhaari iyaa warinaya keyrki iyo muslim iyo xadiidkaana saxiixa waka halkaa marka maxaa kaaga caddaatay in waxa weeye ma xadiidka waxaa warinaya imaamu muslim baa warinaya bukhaari ma warinaya imaamu muslim baa warinaya waxaa halkaa inooga caddaatay in nabiga calayhi salaatu wasalaam diintii caqiidadii waa ina baray akhlaaqdii waa ina baray axkaamtii waa ina baray innaga unbaa maanta diintii jahli kaga sugane oo dadkii baan diintii baranayne diintu waxba kama tegin faannabiyu sala allahu alay slam bayana kulla diin wax walba waa caddeeyey imaa biqowlihi qowlkiisuu ku caddeeyey wa imaa bificlihi ficilkiisuu ku caddeeyey wa imaa biiqraarihi qiritaanka uu qiraybuu ku caddeeyey ibtidaa'an ow jawaaban isagu ama markaa ha sameeyo ama jawaab iqraarka waxaa la yidhahdaa in qof wax sameeyo oo nebigu markaa una ku inkirin oo u ogolaado waxaa laga qaadanaya taqriir baa la yidhahdaayo inay tahay min addiin leannahu hadday munkar tahay nebigu waa inkiri lahaa waka marka ama intaa su-aal baa la weydiinaya uu ka jawaabayey nabiga calayi salatu asalaam ama isagaaba tusayey wa acdam maa bayana calayhi salaatu wasalaam altawxiid waxa ugu weyn oo dadka uu caddeeyey oo diinteennu caddaynayso waa tawxiidka weeye wa kullu maa amara bihi fahuwa khayrun wax walba wuxuu yidhi sheekh cuthaymiin wa kullu wax walba oo maa amara bihi fahuwa khayrun lilumma wax walba oo nebigu uu amray oo ilaahay amray ummaddan khayr buu u yahay imaa adduunku ugu yahay imaa aakhira ayuu ugu yahay labadaa mid ayuu ugu yahay ama labadaba waa u yahay cibaado ha noqoto akhlaaq ha noqoto runsheeg ha noqoto kulli wax walba khayr bay inoo tahay leanna ilaahay baaba yidhi yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra diintan culays ma aha waa diin fudud wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj millata abiikum ibraahim waka waa diin fudud wey wa qaala tacaala ma yuriidu allahu liyajcala calaykum min liyajcala calaykum min xaraj dhibba ilaahay idalama doonine ilahay wanaag buu idala rabaa alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin marka ilaahay inaan ku mahadinno weeye oo nicmadiisa iyo wanaagiisa aynu ku mahadinno ayaa la rabaa marka marka shar wax walba oo nebigu inaga nahyeyna waa shar iyo dhibaato wax walba oo nebigu ina amrayna waa wanaag haddana wuxuu shiikhu usoo noqday markuu caddeeyey inay diintaani ay tahay diin mutakaamila ayuu wuxuu usoo noqday nebiga geeridiisa nebiga dhimashadiisii adilada caddaynay waddaliilu qowluhu tacaala bu waddaliilu calaa mowtihi sala allahu calayhi waaalih wasalam inuu nebigu dhintay waxaa daliil u ah qowluhu tacaala innaka ya muxamed muxamedo mayitun mid dhimanaya wainahum iyaguna wainahum iyaguna mushrikiinta kula doodaaya mayituuna kuwa dhimanaaya weye uma kabacdi markaad dhimataan inakum kulligiin saa u dhantiin yowma alqiyaamati maalinta qiyaame cinda rabbikum rabbigiin agtiina agtiisa ayaa takhtasimuuna ku dooday ay macnaha waxaad maanta adduunka isku haysaan oo waxa weeye aada ku doodaysaan oo gaaladan kula doodaysa oo diintii diiday maalinta qiyaame ayaa ilahay idin kala saaraya waka fa fii hadihi alaaya buu yihi sheekh cuthaymiin raximah llahu tacaala daliil waxay u tahay ana nabiya sala allahu calayh waaalih wasalam waman ursila iyo ciddii ka horraysayba mayituuna inay dhint dhimanayeen oo waxwa ay dhinteen ka bacdina maalinta qiyaame lasoo saarayo cinda allaahi la keenaayo qof walbana halkaas ayaa la isxisaabinaya fayaxkumu baynahum bilxaqi ilaahay baa dadkii kala xukminaaya waa ka qof marka adduunkan joogaaya ma jiro qof walba waa dhintay aawe aabbayaasheen kulli waa dhinteen dadkii waa socdeen ha qof noolaanaya marka ma jiro adduunkan haddii cidi ku noolaanayso nebi maxamed baa ku noolaan lahaa khayru khalqillaahi ah marka nebi maxamed waa dhintay calayhi salaatu wasalaam qaar baa waxa weeye dad khariban oo caqiidadoodii khalaabtay ayaa waxay aaminsan yihiin nebigu inuusan dhiman oo waxa weeye nool yahay oo ina maqlayo oo la soo celinaayo oo waxa maaragtay uu imaanayo oo hameenka ay maaragtay mawliidka iyo qaadaan uu nebigii soo xaadiraayo waxaasi waa khuraafaad nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa dhintay allaahumma fi rafiiqi alaclaa buu yidhi xagga saraa la geeyey waxa weeye maaragtay ruuxdiisii janno ayay jirtaa mana joogo adduunkan waxa ka socdana shaqa kuma le waxa weeye waa dhintay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo nebiyadii ka horreeyeyba rusush yaran baa dhintay aad nabiyullaahi aadam laga soo bilaabo iyo nebiyadii kulli waa dhintay talow maxaa dhacaaya marka haddii la dhinto kabacdi xaggee xaaladdu maxay noqonaysaa wuxuu shiikhu marka u yimid haddii la dhinto oo dadkoo dhanna waa dhimanayaan sida nebi maxamed u dhintaye ma saasaa lagu baaba'aya mise xisaab baa ka dambaysa iyo waxa weeye xaalad miyaa ka dambaysa mise waxa weeye saasaa lagu tegayaa ha waxa uu yidhi shiikhu isagoo masaladaa ka jawaabaya waannaasu dadkiina idaa maatuu haddii ay dhintaan yubcahuuna waa la soo bixinaya waay waa la soo bixinaya kulli waa la keenayaa wadaliilu daliil waxa u ah qowluhu tacaala minhaa khalaqnaakum waa dhulkii minhaa dhulka ayaan khalaqnaakum idinka abuurnay idinka waa nabiyulaahi aadam baa la ishaarayaa abuurkiisa wa fiihaa nuciidukum wa fiihaa ay fi lardi baan nuciidukum idinku celinaynaa waa aaskii xalaalkii baa laga hadlaya wa fiihaa nuciidukum haddana soo bixintiina wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa kabacdi haddana waxa weeye dhulkii ayaa laydinka soo saarayaa mar saddexaad waka marka markii hore dhulkaa laydinka abuuray nebiyullaahi aadam calayhi salaam baa la ishaaraya dhulkaa laydinka abuuray kabacdina markaa dhimateen dhulkaa laydinku xabaalayoo qabrigii baa laydin geliyey kabacdina markii layda soo saaro waxa waa layda soo saaro dhulkaa laydinka soo saaraya marka ilaahay aayado badan buu ku caddeeyay fakayfa tattaquuna in kafartum yowma yajcalu lwildaanu shiiba maalinta qiyaame haddaad beenaysaan oo waxa weeye maalinta dhibta badan oo ilmihii yarka ahaa ciroobaaya waa maalinta ilaahay yidhi ina zalzalata asaacati shayun cadiim yowma tarawnaha tadhalu kullu murdicatin cama ardacat watadacu kulu daati xamlin xamlaha watara annaasa sukaara wamaa hum bisukaara walaakina cadaab allahi shadiid qof walba maalintaa waa gariiray waxa weeye hooyadii ilmihii ay waday waa tuuraysa kay uurka ku siday way tuuraysa kay xambaarsanayd kay nuujinaysay waa ilaaweysa maalinta dhibaatada noocaasa marka khatarta ah ayaa dambaysa marka waa laissoo saaray marka wannaasu dadkii hadday idaa maatuu hadday dhintaan yubcathuuna waa la soo saarayaa hada caqiida min caqiidati ahli اsunna waljamaca wey nabiga al shiikhuna waa caddeeyey in la isa soo saaraayo haddii la dhinto ilahay agtiisa la iskeenaya waa la isxisaabinahaya sheekh cuthaymiin wuxuu yidhi waa xaqiiqa wey haddii kale hee bayaayinkaoo kalea noqon lahay waay daliilna wakaa minhaa ay min alardi khalaqnaakum ba idinka abuurnay aadam baa loo jeeda wa fiiha nuciidukum qabrigii weeye la is-aasaayo wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhra iyadaana laydinka soo saarayaa marka dambena ay maalinta dambe oo qiyaamahana iyadaa laisoo saaraya waay wa qowluhu baa daliil u ah haddana allah subxaanaه watacaala waxa uu yidhi wallaahu ambatakum wallaahu allah ambatakum idinka dheliyey min alardi dhulka nabaatan dhalin idinka soo saaray waa nabiyullaahi aadam abuurkiisii uma yuciidukum uu idinku celinayaa fiihaa dhulkiibuu idinku celinaya wa nukhrijukum waan idinka soo saaraynaa haddana waxa weeye ikhraaja marka aayaddaani tamaaman waxay la mid tahay aayaddii hore wa minhaa khalaqnaakum bay la mid qaala sheekh cuthaymiin raximah llah tacala wuxuu yidhi haadihi alaaya waxa weeye waxay waafaqsan tahay tamaaman aayaddii hore oo waxa weeye minhaa khalaqnaakum oo kale bay waafaqsantoo saddexdaa arrimood bay sheegaysaa in marka hore dhulka laynaga abuuray oo waxa weye aayado badan baa ilaahay inooga sheekeeyey in nabiyullaahi aadam calayhi salaam ciiddaa laga abuuray kabacdi haddana winagaa isxabaalaynoo maalin walba dhulka isgelinayno isxabaalayno qofkii markuu dhinto kabacdi haddana halkaasaa laynaga soo saaraya oo la inaga keenaya qofkii inkira marka waa ku gaaloobayaa oo waa gaalnimo cad bay noqonaysaa maxaa ahaanaya bacda albacti marka haddii laysa soo saaro oo aan rumayno in laysa soo saaraya kabacdi maxaa dhacay qaala sheikhu wuxuu yidhi wa bacda albacti bacfiga kabacdi waxa ahaanaya haddii la soo saaro dadkii muxaasabuuna waa la xisaabinaya wamujziyuuna waa laga abaalmarinaya biacmaalihim acmaasha ay sameeyeen wadaliilu qowluhu tacaala baa daliilu ah liyejziya aladiina ilaahay wuxuu dadka u soo saaraya liyejziya aladiina si uu uga abaalmariyo aladiina aamanuu kuwii liyejziya aladiina asaa-u kuwii xumaanta sameeyey in laga abaalmariyo bimaa camiluu wixii ay sameeyeen wayejziya aladiina axsanuu bilxusna kuwii wanaagga sameeyo mu'miniintaana in laga abaalmariyo bilxusnaa ay biljanna janno lagu abaalmariyo yacni macnaha waxa weeye sheekutaymiin wuxuu yihi dadka waxaa loo soo saaraya in la abaalmariyo sababta la isku soo noolaynayo la isku keenayo waa abaalmarin weeye in khayran fa khayr wa in sharan fa shar ha waatuu ilahi lahaa faman yacmal midqaala daratin khayran yarah waman yacmal midqaala daratin sharan yara qofkii wax yaroo khayra samaysta maalinta qiyaamaha waa arkaya oo waa loo keenaya acmaashiisi baa lasoo hordhigay ha yowma tajid kullu nafsin ma camilat min khayrin muxdarat muxdarat wama camilat min suuءin tawadu low ana baynaha wa baynahu amadan baciida waa ka maalinta qiyaamaha ayaa qof walba waxa weye lasoo hordhigaya markaasu wuxuu jeclaanayaa qofku wanaaggii uu sameeyeyna wuu ku farxayaa xumaantiina wuxuu jeclaanayaa in laga fogeeyo oona werigiisba arago meel aada iyo aad u fog la geeyo xumaantoo laga qariya buu jeclaanaya marka allah subxaana wa tacaala ilahay aayad kale wuxuu ku yidhi wanadacu lmawaaziina alqisda liyowmi alqiyaama miisankii baa la dhigaya waa la isxisaabinaya halkaa cadaalad wanadacu lmawaaziina alqisda liyowmi alqiyama falaa tudlamu nafsun shay-a wain kaana midqaala xabati min khardalin aataynaa biha wakafaa bina xaasibiin hadduu waxa wax ugu yar yahay waa la keenaa maalin camalkii aad samaysay kelmad wanaagsan aad ku hadashay waa la keenayaa mana lagaa dulminaayo in allaha laa yadlimu midqaala dara wax wax u yar ilahay kaa dulmin maayo ilahay aayad kale wuxuu ku yidhi man jaءa biاlxasanati falahu cashru amhaaliha tani waa bishaaro man jaءa ruuxii la yimaada biاlxasanati wanaag maalinta qiyaamaha falahu cashru amhaaliha waa loo laban laab toban jeer baa loo laban laabaya waa ugu yaraan marka falxasanatu bicashri amhaaliha waa ugu yaraan wey ilaa sabci miati dicfin baa soo aroortay ilaa toddoba boqoloo jeer ayuu nebigu sheegay ilaa adcaafin kaiira waxaan la garanayno waxa weye ilaahay intuu doono uu qofka u laalaabaayo deeq ilaahay weeye ilaahay uu siinaayo taasi marka waxa weye waa xasanadii oo waxa weeye adiga ayaa laguu laalaabayaa oo laguu badinayaa taas waa taa man jaءa biاlxasanati falahu khayru minha buu ilahay aayad kale ku yidhi wax ka khayr badan baa la siinayo ama xumaantii waman jaءa bisayi'ati qofkii xumaan la yimaada falaa yujzaa ila milaha bal ilaahay cadligiisa iyo fadligiisa u fiirso dadkii mu'miniinta ahaa wanaag markay la yimaadeen waa u laalaabay oo u badiyey oo u ziyaadiyey lannahu ilaahay agti wax walba waxba kuma aha waa ilahay waa u badinayo oo wanaagoodu raba amaa kii waa cad marka waa wanaag wey taas iyo fadli iyo raxmad iyo naxariis qofkii xumaan la yimid loo laalaabi maayo falaa yujzaa ila milaha waman jaءa bisayi'ati falaa yujzaa ila milaha iyadii kore unbaa laga abaalmarinaya wahum laa yudlamu lamana dulmin maayo intii dhibaato ay geysteen unbaa waxa weeye lagu abaalmarinaya waa kaa halkaana waxaa inooga caddaatay in qofkii haddii xumaan uu la yimaado in waxa weeye xumaantiisii laga abaalmarinayo ama looba cafiyaayaba ilaahay waxa weeye inuu u cafiyo oo qofkii hadduu toobad keenay rabbi iska cafiyo iyo in iyadii laga abaalmariyo labadaas udhexaysa amaa qofkii wanaag la yimid in loo labalaalaabo toban baa ugu yar toddoba boqol ilaa adcaafin kaiira shiikhuna wuxuu u daliishaday liyajziya aladiina asaa'uu bimaa camiluu in laga abaalmariyo baa laysku soo saaray kuwii xumaanta sameeyey waxay xumaanoo sameeyeen wayajziya aladiina axsanuu bilxusna kuwii wanaagga sameeyeyna in janno bilxusna waa jannada marka xadiidkii xadiisu qudsigiina waa tuu ulahaa oo xadiidkii yaa cibaadi inamaa hiya acmaalukum uxsiyaha lakum waa acmaashiinni waa la idiin soo koobay faman wajada khayran falyaxmad illaah ilaah baa waafajiyey waman wajada kayra dalika falaa yaluumana ilaa nafsah qaala shiikhu wuxuu yidhi waman kadaba bilbacthi kafar qofkii beenaya waman ruuxii kadaba beenaya bilbacthi in la isa soo saaraayo kafarakaasi waa gaaloobay oo ilaahay waa ku gaaloobay waddaliilu qowluhu tacaala daliilna waxaa u ah zacama aladiina kafaruu an lan yubcahuu zacama waxay sheegteen oo ku been hawaaseen aladiina kafaruu kuwii gaaloobay an lan yubcahuu inaan la soo bixinaynin qul waxaa ku dhahdaa bala waxa weeye iska daaya warkaasa waa layga soo bixinayaa wa rabbii rabbigaygan ku dhaartay latubcahunna waa layga soo saarinoo waa layga soo saarin uma latunaba'unna waa la idinka warramin oo laydinkaga warramin bimaa camiltum wixii aad samayseen wadaalika arrinkaas inuu alla idin soo saaro idinkaga warramo waxaad samayseenna cala allaahi yasiir ilaahay aad bay ugu fududahayoo kun fayakun wey ha soo baxa soo baxa unbaa ku filan qaala sheekh cuthaymiin raxima allahu tacala waxa uu yihi waman kadaba bilbacdi qofkii beeniya waxa weeye bacdiga in la isa soo saaraayo fa huwa kaafirun mukhrij can ilmilla diinta ilaahay wuu ka baxay sababtu maxay tahay gaaladii baa waxay yidhahdeen ilaahay baa inoo sheegay wa qaaluu waxay yidhahdeen in hiya ilaa xayaatuna addunya wamaa naxnu bimabcuuhiin ha adduunyadan un baan joogaynaana lama soo saaraayo bay yidhahdeen mawta ilaahay waxau yidhi walow taraa haddii aad arki lahayd id wuqifuu calaa rabbihim marka ilaahay lasoo hortaago qaala alaysa haada bilxaqi bacdigaad beeninayseen waa kana xaq maaha miya qaaluu balaa ilaahayow xaq weeye wa rabbinaa rabbigow xaq weeye qaala taduuqu alcadaaba bima kuntum takfuruun gaalay ahaayeen marka soo jeed ha ay bisababi kufrikum gaalnimadiinnii aad ku gaalowdeen oo diinta ilaahay beeniseen dhedheniya baa layidhi cadaabta dhedheniya weylun yowmaidin lilmukadibiin ayaa yidhi ilahay aayad kale aladiina yukadibuuna biyowmi iddiin maalintii qiyaamay beeniyeen halkaas ayaa naar lagu guray oo waxa weeye cadaab iyo naar ayaa halkaas lagu guray marka marka qofkii beeniya waxa weeye waa gaaloobay uma yuqaalu hada aladii kuntum bihi tukadibuun waa kana wixii aad beenin markii naarta lagu guro oo lagu guraa waxaa leeyahay waa kan maalintii qiyaama aad beeninayseene galxad ilahay aayad kale waxa uu ku yidhi bal kadabuu bisaaca waactadnaa liman kadaba bisaacati saciira qofkii beeniya jahanamo oo waxa wey saacadda beeniya jahanamo ayaan u diyaarinay bu ilahay waa saciira waa jahanamo wey waa naarta weeye magacyadeeda ayay ka mid tahay saacadda qofkii beeniya naar baa loo diyaariyay ilahay aayad kale wuxuu yihi waladiina kafaruu biaayaati illahi kuwii aayadaha ilaahay beeniyey wa liqaa'ihi iyo ilaahay la kulankiisa oo qiyaamo beeniyey ulaa'ika ya-isuu min raxmati ha naxariista ilahay kuwa waa ka qusteen wa ulaa'ika lahum cadaabun aliim cadaab daran oo xanuujiye bay leeyihin sheekh cuthaymiin waa shiikhuna waxa uu deliishay aayaddaa zacma aladiina kafara la yubcad sheekh cuthaymiin wuxuu yidhi marka wa amaa iqnaacu qancinta la qancinaaya miyaa kuwaas beeniyey maxaa sida loo radinaayo oo lagu qancinaayo macnaha maadaama ay beeniyeen bacfigii oo ay yidhaahdeen la isa soo saari maayo adillo badan baa lagu qancinaya kow marka ugu horraysa waxaa ka mida uu ku radiyey shiikhu arrintan bacsiga in la isa soo saaro waa arrin tawaatura wey diimihii hore oo dhan ayaa waxa wey nebiyadoo dhan baa sheegay rusushiioo dhan baa sheegay diimaha samaawiga ah oo dhan baa sheegay kutubtii ilaahay oo dhan bay ku qoran tahay waxa weeye ciddiidii ka dhan marka male waa arrin qadciya wey oo mutawaatira oo waxa weeye aan ciddiidii ka dheh jirin wuxuu yidhi marka faylasuuf wuxuu idii sheegay midaan waxba kala ogeyn oo saynisyahan iyo faylasuufiya wuxuu idii sheegayba waa rumaysaane waxa nebiyadu idii sheegeen iyo rususha see baad u beeninaysaa marka labaad waxaa kaloo lagu radiyaya arrintan waxaaba ka markhaanti kacaya caqliga ayaaba caddaynaya inay arrintaani suurtagal tahay seeba uga markhaanti kacaya kow waxa weeye qofkaani maba inkirayaan dadku qof inkiraya ma jiro inuu makhluuq yahay haddaadan inkiraynin inaad makhluuq tahay ee allihii markii hore ku abuuray oo ku khalqay soo kuma soo celin karo ilahina wuxuu yidhi wahuwa aladii yabda'u alkhalqa uma yuciiduhu wahuwa ahwanu calayh waa waadix wey marka marka waa wax fudud oo aad iyo aad ilaahay ugu fudud kamaa bada'na awala khalqin nuciidu wacdun calayna inaa kunaa faaciliin buu ilaahay marka saasaynu u rumaynaynaa oo caqligiibaaba kutusaya inay suurtagal tahay sidoo kale qof inkiraya ma jiro samawaad iyo dhulalku inay inaga weyn yihiin oo inaga awood badan yihiin allihii marka abuuray miyuuna ina abuuri karin inaga mar labaad ina soo celin karin ilahay waxau yihi lakhalqu asamaawaati waalard akbaru min khalqi nnas haye dadkan daciifkaa samawaadka iyo dhulka fiiri waka awalam yarow ana allaha aladii khalaqa asamaawaati waalard miyaynan arkaynin allihii oyna garanaynin allihii samada iyo dhulka abuuray inuu awoodo walam yacya bikhalqihina biqaadir walam yacya bikhalqihin aan kuna daalin abuurkoodiioo kun fayakun yidhi miyayna garanaynin inuu awoodo biqaadirin cala an yuxya almowta balaa waa awoodaa innahu calaa kulli shayin qadiir waxwalbana waa awoodaa alle saas daraaddeed marka qofku wax uu ku beeniyo oo yidhaahdo waxaan beeninayaa bacsigii maba taal meesha sababtu waxa weeye wax walba alle waa awoodaa wey wax walba waa awooda marka hadduu wax walba awoodo awalaysa aladii khalaqa asamaawaati waalarda miyuunan ahayn allihii samaawaadka iyo dhulka abuuray oo waxa weeye maaragtay awooddaa yeeshay biqaadirin mid awooda calaa an yakhluqa milahum inuu iyagoo kala abuuro bala wahuwa alkhalaaqu alcaliim inamaa amruu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun wax kalaba kama doonayso kun fayakun baa ku filan waka sidoo kale waxa weeye qof walba kullu dii basari wax walba oo caqli leh wuxuu arkayaa samada samada qof walba oo indha leh oo caqli leh wuxuu u jeedaa samada in roob ka imaanayo dhulkii oo baaba'ay oo ebar noqday oo lafaqa laba noqday oo geedihii jajabeen oo abaari dhacday baa roob imaanaya markaasay wax yar ka bacdi intay buradho oo fiicnaato oo bug dhahdo ayay ubax iyo caleen iyo qurux b bixinaysa he aaway dhulkii shalay meydka ahaa soo alla ma noolayn allah waxa uu yihi wa min aayaatihi annaka tara alarda khaashicatan waxaad arkaysaa dhulkii oo waxa weeye eber baxay oo waxa weeye finish ka bacdi markaa faidaa anzalnaa calayha almaa htazat warabat markaanu soo dejinno roobkii ku soo dejinno intay gilgilato oo ziyaado warabat ay ziyaado ay bug dhahdo fiicnaato ayay waxay noqonaysaa qurux miiran markaasuu ilaahay waxau yidhi ina aladii axyaaha lamuxyi lmowta allihii taa nooleeyey ayaa noolaynaya ciddii dhimatay wayna u fududahay innahu calaa kulli shayin qadiir waxaa kaloo lagu sugayaa amarka bacsiga oo lagu sugayaa ana amra albaxhi qad shayda alxisu xisiga ayaa caddeeyey waalwaaqic ayaa caddeeyey waaqica waynu soo marnay shan qisaan soo sheegnay oo fii suurati albaqara ku soo aroortay oo waxa weeye ninkii nabruda oo nabiy maaragtay ale qisadii macnaha macruufka ahaydoo nimankii dilay ee nabiyullaahi muusa xilligiisii ninka dilay xilligii nabiyullaahi ibraahim waxa weeye ninkii ow kaladii mara calaa qaryati waxaynu soo marnay nimankii waxa weeye nabiyullaahi ibraahim markuu ilaahay weydiistay inuu maaragtay tuso rabbi arini kayfa tuxyi lmowta waxaynu soo marnay nimankii intay magaalada dhan ka baxay ilaahay yidhi muutuu alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim wahum uluufun xadara almowt faqaala lahum allahu muutuu uma axyaahum waxaynu soo marnay nebiyullaahi muusa calayhi salaam qoomkiisii ilaahay intuu dilay waxa weeye markaas haddana soo noolay laba waxay dhacday oo xisiya xilligii nebiyullaahi muusa markuu nabiyullaahi muusa wakhtaara qowmuhu sabciina rajula limiiqaatina falama akhadathm arajba toddobaatan buu doortay markay dibiga caabudeen kabacdi ayuu toddobaatan nin intuu ka doortay markay toobad keeneen ayuu yidhi na keena ilaahay baan waxa weeye u toobad keenaynaayo way baryna mar alla markii ay dhuursiinaa tageen bay yidhaahdeen lan nu'mina laka xataa nara allaha jahrata ilaa aad ilaahayna tustid kuma aaminayno waa dhinteen marka geb waa la dilay kabacdi ilahay bay barya waa la soo nooliyey middaana waa midii qatiilka oo ninkii inta la dilay waxa weeye ay ku murmeen waynu soo marnay shantaba marka marka laba waxay dhacday nabiyullaahi muusa xilligiisii midna waxay dha nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam xilligiisii ayay dhacday oo waa nabiyullaahi ibraahim markii uu shimbiraha ilaahay weydiistay oo loo nooleeyey midna waxay dhacday ninkii mara kaladi ow kaladii mara calaa qaryatin waa cusayr baa la yidhi waa xilligaa reer bani israa'iil bay ka dhex dhacday midna waxay ahayd qoom reer bani israa'iil oo magaaladoodii ka soo baxay oo daacuun ka cararay oo ilaahay dilay shantuba waa xisi loo jeedo oo ilaahay intuu dilay soo nooleeyey ha midda afraad waxaa laga ku garanaynaa oo ku aaminaynaa xikmadaaba saa keensanaysa oo hadda haddaan la isa soo saaraynin oo la isxisaabinaynin hadde adduunkan keenistiis waxay noqon lahayd cabas waxaan macno lahayn xoolahoo kale ilaahayna waa ku in kalay arrintaa dadka oo waxa weeye waa diiday afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabasan wa annakum ilayna laa turjacuun ma waxaad u malayseen in laysaga keen abuuray dheeldheeloon laydin soo celinaynin fatacaala allahu almaliku alxaq taas ilaahay waa ka sarreeya waana ka nasahan yahay oo waxa weeye inuu iska kiin abuuro bilaa macne inamaa hiya hadi xayaatu dunyabe namuutu wa naxya wamaa naxnu bimabcuutiin waa iska noolaanaynaa iska dhimanaynaa hadhowna waxa weeye wax nala soo celinaayo oo dambe ma jiraan arrintaas ilaahay waa ka nasahan yahay ilaahayna waxa uu yidhi arrintaasi waxa weeye wax ilaahay u qalma oo allah loo tiiriyo ma ahawi وqال تaعالى وأqسmوا bالlahi جahda imaanihim laa yabcaث الlah man yamuut ujeeda waaba dhaarteen bo dhaar bay mareen ilahay ma soo noolanayo cid dhimatay balaa wacdan calayhi xaqا walaakina أkar الnaasi laa yaclamuun iska dhaaf warkaase ballan ilaahay uu qaada wey oo ina dadku garanaynin liyubayina lahm اladii ykhtalifuuna fiih waliyaclam اladina kafaruu anahum kanuu kaadibiin ilaahay inuu dadka waxa weeye arrintan ku kala saara maalinta qiyaamaha iimaankeena baa lagu imtixaamaya inamaa qowlunaa lishayin idaa aradnaahu an naquula lahu kun fayakuun ilaahay marka waxba ma cajzigeliyaan wax walba waa kun fayakun shiikhuna warkaa wuxuu u deliishaday zacama aladiina kafaruu an lan yubcatuu qul balaa rabbi haddaba wuxuu caddeeyey baraahiin iyo xujo cad ayuu wuxuu halkaa ku ilaahay inoogu caddeeyey in la isa soo saaraayo haddii marka mar la isa soo saaro hee xisaab baa ka dambaysa qof walba waa la xisaabinaya kuwaa waxa weeye kibirka la yimid oo waxa weeye diidayna wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuun way ogaan doonaan maalinta qiyaamaha qofka waxa weeye daalimka ah meesha uu masiirkiisu noqdona halkaasay ogaan doonaan oo waxa weeye xaqiiqaday arki doonaan in sha allahu tabaaraka wa tacaala intaa ayaan ku joojinaynaa والله أعلم وبالله التوفيق